laa tansuru uma gargaaraysa tii maqnayd waxaynu nidhi inantu hadday maqan tahay ta baa lagu bilowdaa oo iyada ta baa lagu bilaaba markay maqan tahay laa tansuru uma gargaaraysa tii maqnayd horta mudaaricun weeyaan linafyi istiqbaalin istiqbaalka anfintiisuuna u ahaaday mabniyun waxaana loo bineeyey limacluumin mid faacilkiisa la garanayo mufradin oo kelidii ah mu'anasin oo dhadig haa'ibin oo maqan kolkaa laa tansuradii waa inaan maqani ma ogtahay waa ka haa'ibka kule uma gargaaraysa tii maqnayd baad kolka ku macnaynaysaa laa tansuraani labadii maqnaa uma gargaarayaan waa laba habloodoo maqan iyagana ta baa lagu bilowdaa baynu isku ogeyn mudaarica oo dee sideedda meeloodee ta'dala ay gasho labadan haa'ibkaa ka mid a laa tansuraani horta mudaaricun weeyaan linafyi istiqbaalin istiqbaalka anfintiisayna u ahaadeen mabniyun waxaa kaloo loo bineeyey limacluumin mid faacilkiisa la garanayo oo waa alifka muhanan labuuna ka kooban yahay mu'anas wuuna dhadig yahay haa'ib wuuna maqan yahay laa yansurna mudaaricun weeyaan oo linafyi istiqbaalin istiqbaalka anfintiisu u ahaaday mabniyun limacluum mid la garanaya ayaa loo bineeyey jamci mu'anasin oo jamac mu'anas ah haa'ibin oo maqan laa yansurna uma gargaarayantu markii maqnaa halkaa lixdii haa'ibkaynu kaga baxnay ma arkaysaa lixdii mukhaaabkaa inoo laaban laa tansur uma gergaaraysid adigu mustaqbalka laa tansur uma gergaaraysid horta mudaaricun mudaaric weeyaan linafyi istiqbaalin istiqbaalka anfintiisuuna u ahaaday mabniyun waxaana loo bineeyey limacluumin macluum baa loo bineeyey mufradin waana kelidii mudakar wuuna lab yahay mukhaaab waana lala khidaabtamaya oo waa loo sheekaynaya laa tansur adigu uma gergaari doontid laa tansuraani uma gergaaraysiin labadiinnano mustaqbalka ninkaa laa tansuraani mudaaricun weeyaan linafyi istiqbaalin istiqbaalka anfintiisa ayuu u ahaaday mabniyun limacluum macluumna waa loo bineeyey muhanan labuuna ka kooban yahay mu'anas wuuna dhadig yahay haa'ib wuuna cafwan laa tansuraani iyo laa tansuraani daasa iska kay khaldamay laa tansuraani uma gargaaraysiin labadiinnano mustaqbalka mudaaricun mudaaric weeye linafyi istiqbaalin buu u ahaaday istiqbaalka anfintiisa mabniyun limacluum baa loo bineeyey muhanan labuu ka kooban yahay mudakar wuu lab yahay mukhaaabin waana laga khidaabtamaya kaa iminka aan marayna kaka sarreeya isku noocuunbaa loogu dhawaaqa laa tansuraani iyo laa tansuraanin weeyaan laakiin waxay ku kala duwan yihiin macnaha oo laa tansuraanidaa hore waa laba habloodoo maqan laa tansuraani labadii habloodee maqnaa uma gergaarayaan waa muhanan mu'anas haa'ib buu ahaa laa tansuraanidanina waa laba ninood la hadlaysid laa tansuraani labadiinnina uguma gergaaraysin waad garatay laa tansuruuna mudaaricun mudaaric weeyaan linafyi istiqbaalin istiqbaalka anfintiisuu u ahaaday mabniyun limacluum mid la garanayaa loo bineeyey jamci mudakarin jamac mudakarna weeyaan mukhaaabin waana lala khidaabtamaya waa lala khidaabtamaya laa tansuruuna waa ragad la hadlaysidoo waryaada uma gargaaraysin mustaqbalka waxaasaad odhanaysa amaa ninkaa laa tansuruuna laa tansuriina inanay uma gargaaraysid mustaqbalka waa inanti aad la hadlaysay mudaaricun weeyaan linafyi istiqbaal istiqbaalka anfintiisu u ahaaday mabniyun limacluum kula garanayana waa loo bineeyey mufradin mufrad weeyaan mu'anas wuu dhadig yahay mukhaaabin waana adla hadlaysaa laa tansuriina laa tansuraani mudaaricun weeyaan linafyi istiqbaalin istiqbaalka anfintiisu u ahaaday mabniyun limacluum mid la garanayaa loo bineeyey muhanan labuu ka kooban yahay mu'anas wuu dhadig yahay mukhaaab waana la khidaabtamaya saddex erey oo laa tansuraaniyabaa halkan isku xiga saddexdaba isku qaab baa loogu dhawaaqaya laa tansuraani labada ugu horeeya waa laba habloodoo maqan labadii hablood uma gargaarayaan weeyaan ka ku xigaana laa tansuraani waa laba ninood la hadlaysid labadiinna nino uma gargaaraysin weeye kan iminka aan maraynaana waa laba hablood ood la hadlaysid kolkaa mudaaricun linafyi istiqbaalin macluumin muhanan mu'anas mukhaaab baynu nidhi laa tansurna mudaaricun mudaaric weeye linafyi istiqbaalin istiqbaalka anfintiisuu u ahaaday mabniyun limacluum mid la garanayana waa loo bineeyey jamci mu'anasin jamac mu'anas weeyaan oo mukhaaabin loola khidaabtamayo waxaynu ka baxnay lidii muhaaabka iyo lidii haaibka afar labiyo toban labadii mutakalimka laa ansuru uma gergaarayo mustaqbalka mudaaricun weeyi linafyi istiqbaalin istiqbaalka anfintiisu u ahaaday mabniyun limacluum mid la garanaya loo bineeyey lilmutakalimi waxdah ninka hadlaya kelidii ah ayuuna u sugan yahay laa nansuru mudaaricun weeyaan linafyi istiqbaalin istiqbaalka anfintiisu u ahaaday mabniyun limacluum mid la garanayaa loo binayy lilmutakalimi buu u ahaaday oo maca alghayr lala joogo aw ilmucadimi nafsa ama naftiisa weyneynaya u badan yahay bal haddaba welimana kelmaddaasi inagama dhammaanayse mudaaric uu isku soo noqnoqdaayo waxaa fiicnaan lahaa inaan marka dhigne oo waxani wax aada iskugu dhodho weeyaane mubtadahana waa loogu sii galaha maanta insha alla halkaasaan ku daynayna bismi illaahi araxmaan araxiim alamila tusaalayowga almudarida ka qiyaasoobay ee qiyaaska ka noqonaya min majhuuli lmudaarici mudaarica majhuulkiisa oo linafyi listiqbaal u ahaaday istiqbaalka anfintiisa linafyi listiqbaal laa yunsaru kii maqnaa loo gargaari maayo waa mustaqbalka laa yunsaraani labadii maqnaa ee ragga ahaana loo gargaari maayo mustaqbalka laa yunsaruuna raggii maqnaana loo gargaari maayo mustaqbalka laa tunsaru inantii maqnayd loo gargaari maayo laa yunsara laa tunsaraani halkaasi waa ta ee ya-daa iska ilaaliya laa tunsaraani labadii hablood ee maqnaana loo gargaari maayo laa yunsarna dumarkii maqnaana loo gargaari maayo laa tunsaru adiga laguu gargaari maayo laa tunsaraani labadiinnana laydiin gargaari maayo laa tunsaruuna raggiinnana una laydiin gargaari maayo laa tunsariina inanay laguu gargaari maayo laa tunsaraani labadan habloodow laydiin gargaari maayo laa tunsarna dumarkana u laydiin gargaari maayo laa unsaru aniga la ii gargaari maayo laa nunsaru annagana loo gargaari maayo haddaba laa yunsaru kelmadda ihi mudaaricun mudaaric weeyaan linafyi istiqbaalin bay u ahaatay istiqbaalka anfintiisa buu ku yidhi ama mudaarica mustaqbalka in la anfiyo mabniyun waxaana loo bineeyey limajhuulin majhuul mufradin waana kelidii mudakar wuuna lab yahay qaa'ib waana maqan yahay laa yunsaraani mudaaricun mudaaric weeyaan linafyi istiqbaal buu u ahaaday istiqbaalka anfintiisa mabniyun limajhuulin majhuulna waa loo bineeyey muhanan labuu ka kooban yahay mudakar wuu lab yahay qaa'ib waana maqan yahay laa tunsaru mudaaricun weeyaan linafyi istiqbaalin buu u ahaaday istiqbaalka anfintiisa mabniyun waxaana loo bineeyey limajhuulin mid majhuula mufradin oo mufrada mu'anasin oo ridig qaa'ibin oo maqan laa yunsaraani mudaaricun weeyaan linafyi istiqbaalin istiqbaalka anfintiisa u ahaaday mabniyun waxa loo bineeyey limajhuulin majhuul muhanan laba ka kooban mu'anas dhadig qaa'ib maqan laa yunsarna mudaaricun weeyaan linafyi istiqbaalin istiqbaalka anfintiisu u ahaaday mabniyun limajhuulin majhuulna waa loo bineeyey jamci mu'anasin jamac mu'anas oo qaa'ibin maqan laa tunsaru mudaaricun weeyaan linafyi istiqbaalin istiqbaalka anfintiisu u ahaaday mabniyun waxa loo bineeyey limajhuulin mid majhuula mufradin kelidii a mudakarin oo lab oo mukhaatabin lala sheekaysanayo laa tunsaraani mudaaricun weeyaan linafyi istiqbaalin istiqbaalka anfintiisay u ahaadeen mabniyun limajhuulin mid majhuulaana loo bineeyey muhanan labuuna ka kooban yahay mudakar uuna lab yahay mukhaatab waana lala sheekaysanaya laa tunsaruuna mudaaricun weeyaan linafyi istiqbaalin istiqbaalka anfintiisu u ahaaday mabniyun waxaana loo bineeyey limajhuulin majhuul jamci mudakarin jamc mudakar weeyaan oo mukhaatabin lala khidaabtamayo laa tunsariina mudaaricun mudaaric weeyaan linafyi istiqbaalin istiqbaalka anfintiisu u ahaaday mabniyun limajhuul majhuulna waa loo bineeyey mufradin waana kelidii mu'anas wuuna dhadig yahay mukhaatab waana lala khidaabtamaya laa tunsaraani mudaaricun weeyaan linafyi istiqbaalin istiqbaalka anfintiisu u ahaaday mabniyun limajhuul majhuulna waa loo bineeyey muhanan labuu ka kooban yahay mu'anas wuuna dhadig yahay mukhaatab waana lala sheekaysanaya laa tunsarna mudaaricun weeyaan linafyi istiqbaalin buu u ahaaday majhuulin waana majhuul mabniyun waxa loo bineeyey limajhuulin majhuul jamci mu'anasin jamc mu'anas weeyaan oo mukhaatabin lala khidaabtamayo laa unsaru mudaaricun weeyaan linafyi istiqbaalin istiqbaalka anfintiisu u ahaaday mabniyun limajhuulin majhuulna waa loo bineeyey lilmutakalimi buu u ahaaday waxdahu keligii laa nunsaru mudaaricun weeyaan linafyi istiqbaal buu u ahaaday majhuul mabniyun limajhuul majhuulna waa loo bineeyey lilmutakalimi buu u ahaaday oo maca alghayr hayr uu la joogo aw ilmucadimi nafsa ama naftiisa weynaynaya alamila tusaalayowga almudarida ee qiyaaska noqonaya min taakiidi nafyi istiqbaal istiqbaalka nafyigiisii oo la ta'kiidinayo oo lilmacluum u sugan oo laada iyo lantu labaduba waa fi listiqbaal laakiin maxay ku kala duwan yihiin laaduna waa nafyulistiqbaal keliya lantana nafyulistiqbaalka ta'kiid baa u raaca ta'kiid baa u raaco waa xaraf sidaysa tawkiidna dhinaca ka yar faa'iideeya lanta lan yansura u gargaari maayo mustaqbalka kaasi lan yansura labadii maqnaana u gargaari maayaan lan yansuru raggii maqnaa u gargaari maayaan lan tansura inantii maqnayd u gargaari mayso lan tansura labadii hablood ee maqnaa u gargaari maayaan lan yansurna dumarka maqani u gargaari maayaan lan tansuru adigu u gargaari lan tansura adigu u gargaari maysid lan tansura labadiinana u gargaari maysiin lan tansuruu raggiinana u gargaari maysiin lan tansuriina u gargaari maysid lan tansuraa labadiinnan hablooda u gargaari maysiin lan tansurna dumarkiinana u gargaari maysiin lan ansura anigu u gargaari maayo lan nansura annaguna u gargaari mayno waa afar iyo tobankii un weeyaan haddaba lan yansura mudaaricun weeyaan lita'kiidi nafyi istiqbaal istiqbaalka anfintiisa ta'kiidintiisuu u sugnaaday mufradin waana mufrad mudakar waana lab haa'ib wuuna maqan yahay lan yansuraana mudaaricun weeyaan lita'kiidi nafyi istiqbaal nafy istiqbaalka anfintiisa ta'kiidintiisa u sugnaaday muhanan labuu ka kooban yahay mudakar wuuna lab yahay haa'ib wuuna maqan yahay lan yansuruu mudaaricun weeyaan litaakiidi nafyi istiqbaal nafyulistiqbaalka ta'kiidintiisa ayuu u ahaaday jamci mudakarin waana jamac haa'ibin oo maqan lan tansura mudaaricun weeyaan litaakiidi nafyi listiqbaal nafyulistiqbaalka ta'kiidintiisu u ahaaday macluumin mabniyun limacluum mid macluumoo faacilkiisa la garanayaa loo bineeyey mufrad waana mufrad mu'anas waana dhadig yahay haa'ib waana maqan yahay dhammaantoodba waa macluum laakiin macluumka marmar baa la yskaga aamusayaa lan tansura mudaaricun weeyaan litaakiidi nafyi listiqbaal istiqbaalka anfintiisa ta'kiidintiisu u sugnaaday mabniyun limacluum macluumna waa loo bineeyey musanan labuu ka kooban yahay mudakar waa lab yahay musanan labuu ka kooban yahay mu'anas waa dhadig yahay qaa'ibin waa maqan yahay lan yansurna ayaan maraynaa soo maha lan yansurna mudaaricun weeyaan litaakiidi nafyi listiqbaal buu u ahaaday macluumin mabniyun limacluum macluum baa loo bineeyey jamci mu'anasin waa jamc mu'anas qaa'ibin oo maqan lan tansura mudaaricun weeyaan oo litaakiidi nafyi listiqbaal u ahaaday macluum weeyaan oo loo bineeyey mufradin mudakarin mukhaatabinna weeyaan lan tansuraa mudaaricun weeyaan litaakiidi nafyi listiqbaal buu u ahaaday mabniyun limacluumna waa loo bineeyey musanan labuu ka kooban yahay mudakar waa lab yahay mukhaatab waana lala khidaartamaya lan tansuru mudaaricun weeyaan litaakiidi nafyi listiqbaal buu u ahaaday macluumin waana macluum jamcin waana jamc mudakarin oo mudakar oo mukhaatabin lala khidaartamayo lan tansuri mudaaricun weeyaan oo litaakiidi nafyi listiqbaal buu u ahaaday istiqbaalka anfintiisa in la taakiidiyo mabniy limacluum baa loo bineeyey mufradina weeyaan muanasna weeyaan mukhaaabina weeyaan lan tansura mudaaricun weeyaanu litaakiidi nafyi listiqbaal u ahaaday macluumin weeyaan musanan labuu ka kooban yahay muanas waa dhadig yahay mukhaaabin waana la khidaabtamaya lan tansurna mudaaricun weeyaanu litaakiidi nafyi listiqbaal u ahaaday mabniyun limacluum baa loo bineeyey jamci muanasin weeyaan oo mukhaaabin lala khidaabtamayo lan ansura mudaaricun weeyaanu litaakiidi nafyi listiqbaal u ahaaday istiqbaalka anfintiisa in la taakiidiyo mabniyu limacluum baa loo bineeyey lilmutakalimi waxda ninka hadlayo keliyana loo isticmaalaa lan nansura mudaaricun weeyaanoo litaakiidi nafyi listiqbaal buu u ahaaday macluumin waana macluum baa loo bineeyey lilmutakalimi oo maca algayr aw ilmucaadimi nafsa intaasuu u ahaaday alamila tusaalayowga almudarida ka qiyoosooba min majhuuli taakiidi nafyi listiqbaal istiqbaalka anfintiisa taakiidintiisa kolka la majhuuleeyo afar iyo tobankii unbuu imkani inoo majhuuleynaya afar iyo tobankii oo majhuula ayuu doonaya halkaasaynu mudaarica kaga bixi doonaa kolkaa war cusub oo dambe ayaa halkaa kadib laga yaabaa inuu inooga bilowdo mudaariciyo laamulamri iyo waxaa la gelinayo ama laadii naahiyada ahayd iyo waxaasu ayuu laga yaabaa inuu halkaa dambe ka keeno waad garatay lan yunsara loo gargaari maayo kii maqnaa lan yunsara labadii maqnaana loo gargaari maayo lan yunsaru raggii maqnaa loo gargaari maayo lan tunsara ta maqan loo gargaari maayo lan tunsara labada hablood ee maqan loo gargaari maayo lan yunsarna dumarkii maqnaa loo gargaari maayo lan tunsara adigan iyahu lagu gargaari maayo lan tunsaraa labadiinana u laydiin gargaari maayo lan tunsaruu raggiinana u laydiin gargaari maayo lan tunsariina adiga lagu gargaari maayo lan tunsaraa labadiinana u laydiin gargaari maayo lan tunsarna dumarkiinana u laydiin gargaari maayo lan unsara aniga lai gargaari maayo iyo lan nunsara annagana loo gargaari maayo lannan lan nunsara annagana loo gargaari maayo haddaba lan yunsara mudaaricun weeyaan lita'kiidi nafyi listiqbaal buuna u sugan yahay mabniyun limajhuulin majhuulna waa loo bineeyey mufradin mufrad weeye mudakarin lab oo qaa'ibin maqan lan yunsaraana mudaaricun weeyaan litaakiidi nafyi listiqbaal buu u sugan yahay mabniyun limajhuul baa loo bineeyey musanan labuu ka kooban yahay mudakar waa lab yahay qaa'ib waa maqan yahay lan yunsaruuna mudaaricun weeyaan litaakiidi nafyi listiqbaal buu u ahaaday mabniyun limajhuul baa loo bineeyey jamci mudakarin qaa'ibin waana jamc mudakar oo qaa'iba lan tunsara mudaaricun weeyaanu litaakiidi nafyi listiqbaal buu u ahaaday mabniyun limajhuul baa loo bineeyey mufradin mufrada mu'anasin dhadig qaa'ibin maqan lan tunsara mudaaricun weeyaanu litaakiidi nafyi listiqbaal buu u ahaaday istiqbaalka nafyigiisa in la taakiidiyo mabniyun limajhuul baa loo bineeyey musanan labuu ka kooban yahay mu'anas waa dhadig yahay qaa'ibin waana maqan yahay lan yunsarnana mudaaricun weeyaanu litaakiidi nafyi listiqbaal buu u ahaaday mabniyun limajhuul baa loo bineeyey jamci mu'anasin waa jamc mu'anas oo qaa'ibin maqan lan tunsara mudaaricun weeyaanoo litaakiidi nafyi listiqbaal buu u ahaaday mabniyun limajhuul baa loo bineeyey oo mufradin mufrad weeyaan mudakarin waana lab yahay mukhaatabin waana mukhaatab lan tunsara mudaaricun weeyaanoo litaakiidi nafyi listiqbaal buu u ahaaday istiqbaalka anfintiisa in la taakiidiyo mabniyun limajhuul baa loo bineeyey musanan labuu ka kooban yahay mudakar waa lab yahay mukhaatabin waana la khidaabtamaya lan tunsaru mudaaricun weeyaanoo litaakiidi nafyi listiqbaal buu u ahaaday mabniyun limajhuul majhuul baa loo bineeyey jamci mudakarin jamc mudakarna weeyaan mukhaatabin la khidaabtamayo lan tunsari mudaaricun weeyaanu litaakiidi nafyi listiqbaal buu u ahaaday mabniyun limajhuulinna waa loo bineeyey lilmufradi buu u ahaaday almuanasi dhadig almukhaatabin lala khitaabtamayo lan tunsara mudaaricun weeyaanoo litaakiidi nafyi listiqbaal buu u ahaaday mabniyun limajhuulna waa loo bineeyey limuhanan labu u ahaaday almuanasi dhadig almukhaatabin lala khitaabtamayo lan tunsarna mudaaricun weeyaanoo litaakiidi nafyi listiqbaal buu u ahaaday mabniyun limajhuul baa loo bineeyey lijamci lmuanas jamaca muanas buu u sugan yahay almukhaatab lala khitaabtamayo lan unsara mudaaricun weeyaanu litaakiidi nafyi listiqbaal istiqbaalka nafyigiisa taakiidintiisu u sugan yahay mabniyun limajhuul baa loo bineeyey lilmutakalimi waxda ninka keligii hadlaya ayuuna u sugan yahay لننصر مضارع ويان لتأكيد في الاستقبال بو هذا مبني لمجهول مجهولنا ولو بني للمتكلم المتكلم بو هذا مع الغير للشوب أو المعدم نفسه أما نفتي سوينينيا halkaas inaga gadhamaada bal hadda mudaaricii uu inagu cilciliyey dad mubtadaa oo bilow ah ayaa loogu talagalay bal hadda aan eegno amarka amarka ayaynu halkan ku eegi doonaa ama aan ka bilaabi doonaa alamila tusaalayowga almudarida ka qiyaasoobay min macluumi amri اlghaa'ib haa'ibka amarkiisii macluumka ahaa haa'ibka amarkiisa shaksi maqan kolkaad amraysid maxaad odhan kartaa liyansur baan odhanaynaa liyansur laamkan laamul amarkaa la gelinaya waa waa tii laamtii jasmin jirtay liyansur ka maqnaa ha u gargaaro liyansuraa labada maqnina ha u gargaaraan liyansuruu ragga maqani ha u gargaaraan litansur inanta maqani ha u gargaarto litansuraa labada hablood ee maqani ha u gargaaraan liyansurna dumarka maqanna ha u gargaaraan aa'ibkii unbuu laamka geliye ma og tahay haa'ibkii un miyuun gelin wixii haa'ibka la odhan jira unbuu laamka geliyey waayo marka hore uu ina yidhi min macluum amri lhaa'ib buu ina yidhi mukhaadabka baab gaaru ka dhigaya iyo mutakalimkaba iska dhaaf mutakalimku inkastoo aadu iskaga yaryahay haddaba liyansur bikasri laami laamkaa la kasrini wa fadxilyaa iyadana waa la fadxini muxuu iska ilaalinayaa majuul buu iska ilaalinaya waayo majhuul dee waxaan la garanayn maa la amri karaa eeg bikasri laam wa fatxin eeg bikasri laam inkastoo majhuulkuna uu ka iman karo bikasri laam wa fatxi lyaa wa dami saad mudaaricii musamaha ahaa unbuu doonaya inuu caddeeyo majhuulku iska ilaalinaya mudaaricun weeyaan majzuumun waa la jasmiyey bilaami lamri baa lagu jasmiyey mabniyun limacluum faacilkiisuna waa macluum mufradun waa mufrad mudakar waa lab ghaa'ib waana maqan yahay liyansura mudaaricun weeyaan majzuumun waa la jasmiyey bilaami lamr baa lagu jasmiyey mبنiy لmacluم baa loo bineeyey لmuثanan labuu u sugan yahay almudakri mudakra alغaa'ibi maqan liyansuru mudaaricun weeyaan majzuumun waa la jasmiyey bilaami اlamr baa lagu jasmiyey mabniyun limacluum baa loo bineeyey lijamci اlmudakr almukhaaطab buuna u sugan yahay litansur mudaaricun weeyaan majzuumun waa la jasmiyey bilaami اlamr mabniyun limacluum baa loo bineeyey lilmufradi buu u sugan yahay almu'anasi dhadig alghaa'ibi ee maqan litansura mudaaricun weeyaan majzuumun waa la jasmiyey bilaami اlamr baa lagu jasmiyey mabniyun limacluum macluum baa loo bineeyey limu'anan buu u ahday almu'anasi dhadig alghaa'ibi oo maqan liyansurna liyansurna mudaaricun weeyaan majzuumun waa la jasmiyey bilaami اlamr baa lagu jasmiyey mabniyun limacluumna waa loo bineeyey lijamci lmu'anas buu u sugan yahay alghaa'ibi maqan alamhila ereyada almudarida ka qiyaasoobay min majhuuli amri lghaa'ib haa'ibka amarkiisa majhuulkiisa amar marka laga keenayo qiyaaskiisa liyunsar ha loo gargaaro ka maqan ka maqan ha loo gargaaro liyunsara labada maqan ha loo gargaaro ee ragga ah liyunsaru ragga maqan ha loo gargaaro litunsar inanta maqan ha loo gargaaro litunsaraa labada hablood ee maqan ha loo gargaaro liyunsarna dumarka maqanna ha loo gargaaro eeg haa'ibka dee kolkaynu leenahay lixun weeyaan mukhaadabkuna lix buu noqoni mutakalimkuna labuu ahaa afar iyo tobankii buu ku ah haddaba liyunsar bidamilya iyadaa la daminaya iyo wafadxi saadisaadkana waa la fadxinaya mudaaricun weeyaan majzuumun waa la jasmiyey bilaami lamr baa lagu jasmiyey mabniyun limajhuul baa loo bineeyey lilmufradi buu u ahaaday almudakari lab alghaa'ibi maqan liyunsara mudaaricun weeyaan majzuumun waa la jasmiyey bilaami اlamr baa lagu jasmiyey mabniyun limajhuul baa loo bineeyey limuhanan buu ahaaday almudakari lab alghaa'ibi maqan liyunsaru mudaaricun weeyaan majzuumun waa la jasmiyey bilaami اlamr baa lagu jasmiyey mabniyun limajhuul baa loo bineeyey lijamci اlmudakar jamac mudakar buu u ahaaday alghaa'ibi oo maqan litunsar mudaaricun weeyaan ficlun mudaaric weeyaan majzuumun bilaami اlamr laamu اlamr baa lagu jasmiyey mabniyun lilmajhuul majhuul buu u sugan yahay almufradi oo mufrada almu'anasi oo dhadig alghaa'ibi oo maqan litunsara ficlu mudaaric weeyaan majzuumun bilaami اlamr baa lagu jasmiyey mabniyun lilmajhuul majhuul buu u dhisan yahay almuhana muhana ah almu'anasi dhadig alghaa'ibi oo maqan liyunsarna mudaaricun weeyaan majzuumun bilaami اlamr baa lagu jasmiyaa mabniyun limajhuulin buu u sugan yahay lijamci lmu'anasi alghaa'ibi oo maqan laa unsar halkaa ma laa unsar buu yidhi waa liunsar weeyaan liunsar liunsar ha la ii gargaaro mudaaric mudaaric weeyaan majzuumun waa la jasmiyey bilaami اlamr lilmutakalimi waxdahu buu u ahaaday linunsar mudaaricun weeyaan majzuumun waa la jasmiyey bilaami اlamr baa lagu jasmiyey lilmutakalimi buu ahaaday oo maca alghayr aw ilmucadimi nafsah ama naftiisa weyneynaya haddaba min majhuuli amri lghaa'ib buyna yidhi ma og tahay mutakalimkii iyo wuu soo geliyey labadii mutakalimkaabu halkaas ku soo daray alamhilatu tusaalayowga almudarida ka qiyaasoobay min macluumi nahyi lghaa'ib iminkana haa'ibkii lixdii aynu soo dhiganay haa'ibka ahaa oo nahyi la geliyey laadii naahiyada ahayd ee jaazimada ahayd buu doonayaa laa yansur yuuna gargaarin ka maqani laa yansura labada maqani yayna gargaarin laa yansuru ragga maqani ayayna gargaarin laa tansurta maqani yayna gargaarin laa tansura labada maqanina yayna gargaarin ee dumarkii laa yansurna dumarka maqanina yayna gargaarin lixdaasi wamayna laadii naahiyada ahayd ee jaazimada ahayd wey iminka laa yansur calaamatu jasmihi me سكون لا ينصران علامة جزمه مي حذف نون لا ينصر علامة جزمه مي حذف نون وي هذا لا ينصر كل كان رابي فتح الياء يأذى فتحنا يا وضم السادسات كان وان ضمنا يا مضارع المضارع ويان مجزوم وحل وجزمية بالله الناهية لا ذا ناهية ذا مبني وحلو بني لمعلوم معلوم للمفرد بو هذا المذكر لب الغائب هو مقن لا ينصران مضارع ويان مجزوم وحل وجزمية بالله الناهية لا ذا ناهية ذا مبني لمعلوم معلوم نوى بني للمثنى لبا يؤس يحيى المذكر لب الغائب مقن لا ينصر مضارع ويان مجزوم ولا جزمية بالله الناهية لا ذا ناهية ذا لقو جزمية مبني لمعلوم معلوم ولا بني لجمع الذكور جمع لب أي أصب ناضي الغائبين أي مقن لا تنصر مضارع ويان مجزوم وحل لقو جزمية بالله الناهية لا ذا ناهية ذا مبني لمعلوم كل قرانا ينا ولا بني لمفرد لمفرد المؤنث للمفرد بو هذا المؤنث لديك الغائب أي مقن هل كاسي لمفرد نبو قرية وللمفرد لا مبكى مقن للمفرد للمفرد المؤنث الغائب ويان لا تنصرها مضارع ويان مجزوم ولا جزمية بلا الناهية أيا لكو جزمية مبني لمعلوم ولا بني للمثنى هل كاسنا لام بكم للمثنى مثنى يو هذا المؤنث لديك الغائب مقن لا ينصرنا مضارع ويان مجزوم ولا جزمية بلا الناهية أيا لكو جزمية مبني لمعلوم ولا بني لجمع المؤنث لجمع لجمع المؤنث مؤنث كجمع عيسى أي أصبنا ذي الغائب مقن المؤنث نال ألف كيبو لام كدغاي alamila ereyowga almudarida ka qiyaasoobay min majhuuli nahyi lgaa'ib haa'ibka nahyigiisii majhuulka ahaa lixdii unbuu iminkana inoo majhuulaynaya laadii nahiyada ahaydna waynoo gelinaya laa yunsar yaan loo gargaarin ka maqan laa yunsara labada maqan ayaan loo gargaarin laa yunsaru ragga maqan ayaan loo gargaarin laa tunsar inanta maqan yaan loo gargaarin laa tunsara labada hablood ee maqan yaan loo gargaarin laa yunsaru dumarka maqan ayaan loo gargaarin waad aragtaa baan u malaynaya laa unsar aniga yaan la ii gargaarin laa nunsar annaga yaana loo gargaarin halkana majhuulka wuu kusoo daraya oo qaybka kusoo daraya haddaba laa yunsar bidami awalihi awalkaa la daminaya wa fatxi saadisaadkana waa la fadxinaya mudaaricun weeyaan majzuumun waa la jazmiyey bilaa annaahiya ayaa lagu jazmiyey ereyga annaahiya amaad garanaysaa icraab ahaan bilaa annaahiya ereyga annaahiya ah icraabkiisa maad garanaysid waa sifo oo yay sifo u tahay laaday laadaa ismiya maanta maadaamay ba'day gashay ismun bimacnaa hayr bay ay kuufiyiintu yidhahdeen bilaa laadii annahiyati ragga barhkoodna waxay leeyihiin waa fiidii oo kale fiidii ismiga ahayd ma garan ismu bimacnaa hayr iska dhaafo fiida icraabkii fiidu lahayd ma garan xarafkuma kala duuna xaraf fiida icraabkeygii xaraf fii jirandee xaraf ay ku kala duwan yihiin ma jiro allaahumma marka tadciifku fiida waajibay saynu ugu dhawaaqaynay fiyun sow ma ahayn iminka alifkaa ma la tadciifin karaa maa la shidi karaa alifka kolkaa tadciifkiisa hamse caadiyun baa laga dhigaa bilaau markaad tadciifinaysid hamsun baad keeni bidami awalihi wa fatxi saadi mudaaricun weeyaan majzuumun la jazmiyey bilaa annaahiy ayaa lagu jazmiyey mabniyun waxaa loo bineeyey lilmajhuul mid majhuula almufradi mufrada almudakari lab alghaa'ibi maqan laa yunsara mudaaricun weeyaan majzuumun waxaa lagu jazmiyey bilaa annaahiya lada naahiyada mabniyun limajhuulin baa loo bineeyey almuanasi almuhana labaa almudakari lab alghaa'ibi maqan laa yunsaru mudaaricun weeyaan majzuumun waa la jazmiyey bilaa annaahiya ayaa lagu jazmiyey mبني لمجهول baa loo bineeyey لجمع ذكور buu ahaaday الغائب مقن لا تنصر مضارع ويان مجزوم ولا جزمية بلا الناهية يا لغو جزمية مبني لمجهول مجهول نوالو بنية المفرد مفردة المؤنث لديك الغائب مقن لا تنصر مضارع ويان مجزوم ولا جزمية بلا الناهية يا لغو جزمية مبني لمجهول مجهول نوالو بنية لمثنى مثنى أيوة هذا المؤنث لديك الغائب مقن للمثنى واسيدي هرقلا لا ينصرنا مضارع ويان مجزوم ولا جزمية بلا الناهية يا لغو جزمية مضارع مضارع ويان مبني على سكون سكون بقى لقو بني مجزوم بالله الناهية وين يلي وخلط مجزوم بالله الناهية مجزوم ماها وايو فعلك مضارع نون نسوه كلكو قلم حنو قنشري مبني ونو قنشري كل كشيء خالك هاوي كقرن عضايا كبدلة ومجزوم بالله الناهية ذا كبدلة مالك استحتها كي هري ما قرانا يسايان سوا مرني لا ينصرنا ذي waa tanoo kaluun mabniyunu weeye dhammaanboo laa yumsarnadaa soo marayni waad garateen mabniyun waa la bineeyey baynu odhanaynaa cala sukuun baa lagu bineeyey liitisaalihi binuun linaaf mabniyun limajhuulna waa loo bineeyey lijamci lmu'anath alghaa'ib buuna u sugan yahay laa unsar mudaaricun weeyaan majzuumun waa la jazmiyey bila annahyi ayaa lagu jazmiyey mabniyun limajhuul baa loo binayey lilmutakallim biwaxid ninka hadlayuuna u ahaaday laa nunsar mudaaricun weeyaan majzuumun bila annahyi alagu- ayaa lagu jazmiyey mabniyun limajhuul waa loo binayey lilmutakalimi oo maca alghayr aw lilmucadimi nafsah muu badan yahay cashirka alamila tusaalayowga almudarida ka qiyaasoobay min ma- min macluumi amri alxaadir ka maqan amarkiisu sow ficil mudaaric ma ahayn ka maqan amarkiisu muxuu ahaa haddaba iminka amarkii caadiga ahaa ee xaadirku doonaya inuu inoo sheego dee waa lix tusaaluune ma og tahay saddex nin eg nin la amrayo laba nin oo la amrayo rag la amrayo inan la amrayo laba hablood oo la amrayo laba jamac dumar oo la amrayo waa maxay unsur waa nin la amrayo majhuulna isagu ma yeesho unsur waa nin la amrayo u gargaar unsura labadiinana u gargaara unsuru raggiinana u gargaara unsuri na u gargaar unsura labadiinan hablooda u gargaara unsurna dumarkiinana u gargaara haddaba unsur bidami lhamzati hamsaha waa la damiyaa iyo wasaadisaadkaba ficlu amrin weeyaan mabniyun cala sukuun baa loo bine ayaa lagu bineeyey mabniyun limacluumin macluumna waa loo bineeyey lilmufradi buu u ahaaday almudakari almukhaatab unsura ficlu amrin weeyaan mabniyun waxaa lagu bineeyey calaa xadfi nuun baa lagu bineeyey mabniyun limacluum kula garanayaana faacil looga dhigay limuhana duku- mudak- lil- lilmuhanaa buu u ahaaday almudakari lab almukhaatabin lala khidaabsanayo unsuru ficlu muda- ficlu amrin weeyaan mabniyun calaa xadfi nuun baa lagu bineeyey lijamci dukuuri labka jamciisa u ahaaday almukhaaطabiin lala khidaabsanayo unsurii ficlu amrin weeyaan mabniyun calaa xadfi nuun baa lagu bineeyey mabniyun limacluum mid la garanayaa loo bineeyey almufradi oo mufrada almu'anasi oo dhadig almukhaaabi oo lala khidaabtamayo unsuraa ficlu amrin weeyaan mabniyun calaa xadfi nuun baa lagu bineeyey mabniyun limacluumin baa loo bineeyey lilmuhanaa buu u ahaaday almu'anasi dhadig almukhaaطabi lala khidaabtamayo unsurna ficlu amrin weeyaan mabniyun calaa sukuun baa loo bineeyey mabniyun limacluumin baa loo bineeyey lijamci linaas buu u ahaaday almukhaaطabaat ee lala khidaabtamayo waadix maaha aad buu iskaga cadcad yahay waa basiid alamila tusaale yowma almudarida ka qiyaasoobay min majhuuli amri alxaadir xaadirka amarkiisa majhuulka ah xaadirka amarkiisa majhuulka ah ereyada qiyaaska ka ah ayuu doonayaa mudaariciisa min majhuuli amri alxaadir waa litunsar ha eeg amarkii lagama keeni kara majhuule ma ogtahay mudaarica majhuul litunsar ha loo gar eeg litunsar ha lagu gargaaro litunsar ha lagu gargaaro litunsara labadiinano ha laydiin gargaaro litunsaru raggiinano ha laydiin gargaaro litunsarina adiga ha lagu gargaaro litunsara labadiinan habloodoo ha laydiin gargaaro litunsarna dumarkiinano ha laydiin gargaaro waadix miyayn ahayn mudaaricun mudaaric weeyaan litunsartu majzuumun waa la jazmiyey bilaami lamr baa lagu jazmiyey mabniyun limajhuul midaan la garanayn baa faacil looga dhigay lilmufrad buu u ahaaday almudakari oo lab almukhaatabi oo lala khidaabtamayo litunsarana mudaaricun mudaaric weeyaan mabniy majzuumun waa la jazmiyey bilaami lamr baa lagu jazmiyey mabniyun limajhuulin majhuul baa loo bineeyey lilmuhana muhana u ahaaday almudakari lab almukhaaطabi lala khidaabtamayo litunsaru mudaaricun weeyaan majzuumun waxa lagu jazmiyey bilaami lamr mabniyun limajhuulna waa loo bineeyey jamci dukuuri dukuur jamci weeye almukhaaطabiina lala khidaabtamayo litunsari bikasri laami laamkoo la kasriyo iyo wadami taai ta'da oo la damiyo iyo wafatxi saadi saadkoo la fadxiyo mudaaricun mudaaric weeyaan majzuumun waa la jazmiyey bilaami lamr baa lagu jazmiyey mabniyun limajhuulin majhuulna waa loo bineeyey lilmufradi mufrad buu u ahaaday almu'anasi dhadig almukhaaطabi lala khidaabtamayo litunsara mudaaricun weeyaan majzuumun waa la jazmiyey bilaami alamr baa lagu jazmiyey mabniyun limajhuulin majhuul buu u ahaaday almuhana oo muhana ah almu'anasi oo dhadig almukhaaطabi lala khidaabtamayo litunsarna mudaaricun weeyaan majzuumun waa la jazmiyey bilaami alamr baa lagu jazmiyey mabniyun limajhuulin majhuulna waa loo bineeyey lijamci linaasi dhadiga dumarkuuna u ahaaday almukhaaabaati ee lala khidaabtamayo liunsar ya halkaasina waa halka horun majzuumun buyna yidhi soo maahayn waa khaladka horun waa mabniyun cala sukuun halkaa waynu leeyahay mabni- ma- majzuumun waynu yidhi bilaami alamr waa mabniyun cala sukuun waayo nuununis waa la- ayaa la xidhiidhsatay oo mucrabba maaha liunsar mudaaricun weeyaan majzuumun waa la jazmiyey bilaami alamr baa lagu jazmiyey majhuulun mabniyun limajhuulin midaan la garanayn baa faacil looga dhigay lilmutakalimi buu u ahaaday waxdahu kelidii linunsar mudaaricun mudaaric weeyaan mabniyun waxa la- majhu- majzuumun waa la jazmiyey bilaami alamr baa lagu jazmiyey mabniyun limajhuulin majhuulna waa loo bineeyey lilmutakalimi buu u ahaaday oo maca alghayr lala joogo aw ilmucadimi nafsa ama naftiisa weynaynaya alamila tusaalayowga almudarida qiyaasoobay min macluumi nahyi alxaadir shayga xaadirka ah ee mukhaadabka ah ee haddana macluumka ah ee defaacilkiisa la garanayo nahyigiisa waxa qiyaaska ka ah eeg hadda laa tansur ha u gargaarin laa tansura labadiinana ha u gargaarina laa tansuruu raggiinana ha u gargaarina laa tansurina ha u gargaarin laa tansura labadiinan habloodow ha u gargaarina laa tansurna dumarkiinana ha u gargaarina haddaba laa tansur buu yidhi bifatxi taai tadaa la fadxinaya wadami saadi saadkana waa la daminaya mudaaricun weeyaan majzuumun waa la jazmiyey bilaa annaahiya ayaa lagu jazmiyey mabniyun limacluumin macluum baa loo bineeyey lilmufradi buu u ahaaday almudakari lab almukhaaطabi lala khidaabtamayo laa tansura mudaaricun weeyaan majzuumun waa la jazmiyey bilaa annaahiya ayaa lagu jazmiyey mabniyun limacluumin macluum baa loo bineeyey lilmuhanaa buu u ahaaday almudakari lab almukhaaطabi lala khidaabtamayo laa tansuru mudaaricun weeyaan majzuumun waxa lagu jazmiyey bilaa annaahiya laada naahiyada ah mabniyun limacluumin baa loo bineeyey lijamci dukuur buu u ahaaday almukhaatabiina lala khidaabtamayo laa tansuri mudaaricun weeyaan majzuumun waxa lagu jazmiyey bilaa annaahiya laada naahiyada ah mabniyun limacluumin macluum baa loo bineeyey lilmufradi buu u ahaaday almu'anati dhadig almukhaadabati almu'anasati almukhaadabati laa tansura mudaaricun weeyaan majzuumun waa la jazmiyey bilaa annaahiya ayaa lagu jazmiyey mabniyun limacluumin macluum baa loo bineeyey lilmuhanaa buu u ahaaday almu limuhanaa buu u ahaaday almu'anasi ee dhadig limuana almuana buu soo celceliyey soo maaha limuana almu'anas bay ahayd tadambaa almu'anasati ahayd almukhaadaba lala khidaabtamayo laa tansurna mudaaricun weeyaan mabniyun cala sukuun majzuumun bilaa annaahiya maaha waa mabniyun cala sukuun mabniyun limacluum baa loo bineeyey lijamci alinaasi dhadiga jamcoogu u ahaaday almukhaabaati lala khidaabtamayo alamila tusaalayowga almudridata ka qiyaasoobay min majhuuli nahyi alxaadir xaadir waa ka jooga soo maahayn nahyigiisiiyo la majhuuleeyeyna eg lixdaa erey baa inoogu dambeeyee laa tunsar yaan laa tunsar yaan laguu gargaarin laa tunsara labadiinana yaan laydin gargaarin laa tunsaru raggiinana yaan laydin gargaarin laa tunsarina adiga yaan laguu gargaarin laa tunsara labadiinan hablood yaan laydin gargaarin laa tunsarna dumarkiinana yaan laydin gargaarin laa unsar aniga yaan la ii gargaarin laa nunsar annaga yaan naloo gargaarin laa tunsar bidami awalihi awalkaa la daminaya wa fadxi maa qabla aakhirihi qabla alaakhirka waxa ahaa ka horreeyana waa la fadxinaya mudaaricun weeyaan majzuumun waxa lagu jazmiyey bilaa annaahiya mabniyun waxaa loo bineeyey lilmajhuuli majhuul meelahaan u saxaya mabniyu intaan qadiranaya ma ogtahay mabniyun lilmajhuul baa loo bineeyey lilmufrad buu ahaaday almudakari lab almukhaatabi lala khidaabtamayo laa tunsarana mudaaricun weeyaan majzuumun waa la jazmiyey bilaa annaahiya ayaa lagu jazmiyey mabniyun waxaa loo bineeyey lilmajhuuli majhuul almuhanaa muhanaa almudakari lab almukhaatabi lala khidaabtamayo laa tunsaru mudaaricun weeyaan majzuumun waxa lagu jazmiyey bilaa annaahiya mabniyun waxa loo bin majhuulin baa loo bineeyey lijamci dukuur buu u ahaaday lijamci lmudakar buu u ahaaday mudakarka jamciisa almukhaatabi lala khidaabtamayo laa tunsarina mudaaricun weeyaan mabniyun waxa loo bine majzuumun waa la jazmiyey bilaa annaahiya ayaa lagu jazmiyey mabniyun waxa loo bineeyey limajhuulin majhuul lilmufradi buu u ahaaday almu'anasa ee dhidig almukhaatabi lala khidaabtamayo laa tunsara halkaa nuun buu ka dhigay miyaa laa nunsara buu yidhi miyaa laa tunsara mudaaricun weeyaan majzuumun waxa lagu jazmiyey bilaa annaahiya mabniyun limajhuulin baa loo bineeyey lilmuhanaa buu u ahaaday almu'anasi dhadig almukhaatabi lala khidaabtamayo laa tunsarna mudaaricun weeyaan mabniyun cala sukuun majzuumun bilaa annaahiya buu yidhi markaysaa mabniyun cala sukuun mabniyun waxa loo bineeyey limajhuulin majhuul lijamci almu'anas dhadiga jamca ayuu u ahaaday almukhaatabi lala khidaabtamayo laa unsar mudaaricun weeyaan majzuumun waxa lagu jazmiyey bilaa annaahiya majhuulun mabniyun limajhuulin baa loo bineeyey lilmutakalimi buu u ahaaday waxdahu keligii laa nunsarna mudaaricun weeyaan majzuumun waa la jazmiyey bilaa annaahiya ayaa lagu jazmiyey mabniyun limajhuulin buu u ahaaday lilmutakalimi buuna u ahaaday mabniyun waxa loo bineeyey limajhuulin lilmutakalimi buu u ahaaday maca alghayr ghayrkii la joogo aw ilmucadimi nafsa ama naftiisa weyneynaya halkaa inoogu jooga insha allahu tacala bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi araxmaani araxiim alamila tusaalayowga almudarida ka qiyaasoobay min ismi zamaani ismu zamaanka iyo lmakaani iyo walmasdar ilmiimi wuxuu doonayaa inuu sheekhu inoo sharxa iminka halkan laga bilaabo waxa ismu zamaanka la yidhaah iyo ismulmakaanka la yidhaah iyo masderka miimiga ah saddexdooduba si qura ayay ku wada yimaadeen iminka ficil kastood aragtid ismu zamaan baa laga binayn karaa ismu zamaankan la sheegayaana waa darafkii samaan daraf samaan baa ficil kaste laga samayn karaa haddana ficil kaste waxaa laga samayn karaa daraf makaan haddana ficil kaste waxaad ka samayn kartaa master miimiya iminka kelmadda jalasaa markaan soo qaato jalasa markaan soo qaato masterkeegii caadiga ahaa muxuu ahaan jiray juluusun buu ahaa laakiin markaan doonayo master miimiya inaan ka sameeyo majlas baan odhanayaa mafcal baan ku keenayaa majlas ayaan odhanayaa haddii aan u baahdo inaan jalasadaa is ee daraf zamaan ka sameeyana mafcil baan ku keeni maxaanan ugu dhawaaqi majlis kolkaa majliskaa macnihiisu waa maxay waa wakhtigii la fadhiisanayey laqad jaaa waqtu majlisi liqowm baad odhanaysaa qoomku wakhtigay fadhiisanayeen wuu yimide maxaa hadhay majliskaa waxaa kaloo lagu macnayn karaa meesha la fadhiisto innagu majliska waxaynu u naqaanaa meesha la fadhiisto kolkaa mejlisku mar waa daraf makaan oo waa meesha la fadhiisto marna waa daraf zamaan oo waa wakhtiga la fadhiisto marna waa master miimiya oo waa fadhiisiga laftarkiisii haddaba marka saddexdaa la kala saarayo horta labada daraf isku sibay ku yimaadiin iyagu laakiin masterkuu ka duwan yahay oo iminkaa ficilku kolkuu yahay ficil yafcilu ku yimaada sida daraba yadribu oo kale ama jalasa yajlisu oo kale yafcilu kolkuu mudaariciisu ku imanayo ee caynka la kasrinayo waxaa la yidhaahdaa masterkana mafcal ha lagu keeno labada darafna mafcil ha lagu keeno qaacidadoodu waa noocaa horta marka koobaad waxaad odhanaysaa ficilka mudaaric hadduu yafculu ku imanayo bidami alcayn sida nasara oo kale ficilka mudaaric hadduu maxay ku imanaya baynu nidhi yafculu oo bidami alcayn ah oo caynkiisu uu damisan yahay saddexduba mafcal bay ku wada yimaadiin saddexduba waa wada mafcal haddii uu yafcilu ku imanayo oo fa'da wow kaga bukana saddexduba mafcil bay ku wada yimaadeen sida wajabo oo kale mawjibun baad wacada mawcidun baad odhan mawcid mawcidku waa ballanka waa wakhtiga la ballamay waa meesha lagu ballamay haddii uu yafcilu ku yimaaduuna fa'da wow kaga bukinna waa la kala saaraayo masterkana waa mafcal labada darafna waa mafcil mar haddaan kuugu soo celiyo waxaan ku idhi ficilka mudaaric hadduu yafculu ku yimaadu mudaaric ahaan caynkiisu damisan yahay labada daraf iyo masterkuba waa mafcal hadduu ficilka mudaaric yafcilu ku imanayo caynku kasrisan yahay ficilkuna uu miaal yahayna saddexduba waa wada mafcil hadduu ficilka mudaaric yafcilu ku imanayo oo laakiin uuna fa'da wow kaga bukinna waa la kala saaraayo iftax masderan wasiwaahu ksir masterkana waa mafcal waxa ka soo haro labada daraf ana waa mafcil bal haddaan eegno alamila tusaalayowga almudarida ka qiyaasoobay min ismi zamaani ismu zamaanka waa darafkii zamaan walmakaani ismulmakaanka waa darafkii makaan walmasdari lmiimiyi masderka miimigaa mansarun baad odhanaysaa mansarun kolkaa mansar gargaarka laftarkiisa waad waad waad odhan kartaa gargaarka laftarkiisa waad odhan kartaa meesha lagugu gargaarayna mansar waad odhan kartaa wakhtiga laguu gargaarayna mansar waad odhan kartaa maxaad ku kala garanaysaa haddaba saddexdiiba hadday sidan ku wada yimaadeen kolba kalaamkan iyo jumladda uu ku jiro ayaa kaa caawinaysa wax laga hadlayo mansarun bifatxi lmiimi miimka fadxihiisaoo la aqriyo iyo wasaadi saadka oo la fadxiyo masderun miimiyun masder miimiya weeyaan mufradun mid keliya ayuu u sugnaaday yasluxu waxa kaluu u suubadaa lizamaani daraf zamaan iyo walmakaani daraf makaan saddexdaba waa wada mansarun waayo mudaaricaa yafculu ku imanayoo yansuru ah mansaraani masderkii iyo ama labadii darafun baan tafniyeynaya mansaraani ism mansaraani masderun masder weeyi miimiyun miimiya muhanan laba ayuu u sugnaanayaa yasluxu waxa kaluu u suubadaa lizamaani daraf zamaan iyo walmakaan jamcu tagsiir baa laga keeni haddana manaasiru masderun masder weeyi miimiyun miimiya jamcun jamac weeyaan yasluxu wuxuu u suubadaa lizamaani walmakaan jamaca muanasu saalimna ka dhigi mayno mudakaru saalimna ka dhigi mayno waayo wax caqli le buuna ahayn waa gargaari gargaar caqli muu leeyahay mudakaru saalimna waxaa caqligale weeyaan muanasu saalimna waxaa caqligale weeyaan jamcu tagsiirku isagu wax caqliliyo waxaan caqli lahayn buu ku yimaadaa oo isagaa ugu caamsan jumuucda alamila tusaalayowga almudarida ka qiyaasoobay min binaa'i lmara halkan wuxuu doonayo inuu inoo sheego wax masderulmarra la yidhaha baa jira masderulmarruhu waxa weeye horta sidaba masderku ficilkunbuu la macneeyahay ma og tahay ficilkunbuu la macneeyahay oo haddaad jalasa juluusan tidhaahdo jalasa wuu fadhiistay sow maahayn juluusna waa fadhigii uun kolkaa tawkiid bay isku faa'iideeyaan tawkiid jalasa wuu fadhiistay iyo juluusan fadhi kolkaad tidhaahdid way istawkiidiyaan mooyaane juluusku macno aan jalasadu lahayn ma keeno eeg jalasa juluusan haddaad tidhaahdid juluuskaa masderkiihi ma caddaynaya tiradii la fadhiistay inaad mar qura fadhiisatay iyo inaad boqol jeer fadhiisatay ma kala caddaynayo haddaad juluusun tidhaahdid ficilka macnihiisiyo keliya unbuu wataaba haddaba marmar waxaa jirta masderku uu marro keeno marradu waa maxay waa tiro wuxuu odhanayaa mar qura ayuu fadhiistay laba jeer buu fadhiistay saddex jeer buu fadhiistay waa goorma markaasi masderulmarraa la yidhahyo faclatun baa lagu keenaa masderka faclatun ku keen masderulmarraha daraba maxaad odhani haddaad darabtu darban tidhaahdid waan garaacay unbaa tidhiye tiradii aad garaacday maadan sheegin laakiin haddaad faclatan ku keentid masterka ood maxay tidhaahdid darabtu darbatan haddaad tidhaahdid mar qura ayaan garaacay weeyaan mar qura ayaan garaacay sidaa darteed waxaa khalada darabtu darbatan waaxidatan haddaad tidhahdo waa lagula yaabi sababtu waxa weeyaan waaxidatantan macnaheegu wuu sheegnaa oo darbatan baaba waaxidatan u dhiganta hadalkeed soo laba celisay weeyaan mar uun dakaltu maxaad odhanaysaa waan galay guriga mar uun haddaad inaad tidhahdid damacdid dakaltu daklatan mar uun baan galay kharajtu waan baxay hee kharjatan mar uun baan baxay jalastu jalsatan mar uun baan fadhiistay waa masdarulmaro haddii la taniyaynayana de waa jalsataan iyo jalasaatun bay noqonaysaa alamila tusaalayowga almudarida ka qiyaasoobay min binaa'i lmara kelmadda mara'a binaheega nasratun haddaba bifadxi nuuni nuunkoo la fadxiyo iyo waraa'i ra'da masderun masder weeyaan libinaa'i lmara ayuu u sugnaaday maraha binayntiisuu u sugnaaday mufradun mufradna weeye oo nasratun waa marun waxaa jira haddaba faclatunta kelmado mustana ka ahoo kelmadda raxmatun amaad aragtay iyadoo faclatun ah oo masder ah haddana marna ma keensato raxmatun iyadu waa masderkii caadiga ahaayo kalun oo raximaka allaahu raxmatan haddii la yidhah laguma habaarayo dee raximaka allaahu raxmatan waa lagu ducaynaya laakiin la soco oo haddii hadda raxmatantaa aad ka dhigtid masderul maro uu nini ku yidhah raximaka allaahu raxmatan wuu ku habaaraya ilaahay mar uun ha kuu naxariista hadduu ku yidhah inta kaleo dhan naxariista hagaa joojiyay noqonaysaa habaar bay noqonaysaa midda kale waxaa khalad noqonaysa haddaad raxmatanta masderul maro ka dhigtid inaad tidhahdid raximaka allaahu raxmatan waasicatan waa khalad waayo raxmatantu maxay noqonaysaa mar uun saw maaha waasicatantuna maxay noqonaysaa ballaadhan saw maaha dee way isdiidayaan kolka waxaad fahantaa kelmadda raxmatan ihi marna ma tilmaanta iyadu maradeedana lafdiga waaxidatan baa lagu tilmaamaa waxaa la yidhaha raximaka allahu raxmatan waaxidatan ilahay mar uun ha ku naxariisto kal habaaraysi iska dhaaf nasratun bifatxi nuuni nuunka fadxihiisa oo la aqriyo iyo waraa'i ra'da masderun weeyaan libinaa'i lmara ayuu u sugnaaday mufradun mufradna weeyi nasrataanina masderun masder weeyaan libinaa'i lmara ayuu u sugnaaday halka laamka ku jira marada ma arkaysaa binuhu ku jira libinaa'i lmara ayuu u sugnaaday musanan musanana weeyi laba jeerun baan u gargaari weeyi nasaraatun halkaa laam buu ka dhigay ma arkaysaa laamkaasi waa nuunkii nasaraatun masderun weeyaan libinaa'i lmara ayuu u sugnaaday jamacna weeyaan jamac mu'anath saalim ya ha cafwan cafwan mansaraani ismu aalla we'een mansaraani masderun miimiyun weeyaan muhanan weeyaan yasluxu lizamaani waalmakaan manaasiru masderun miimiyun weeyaan jamcun weeyaan yasluxu wuxuu usoo badaa lizamaani waalmakaan alamila tusaalayowga almudarida ka qiyaasoobay min ismi ilaala ismulaalaha maad garanaysaa iminka waxaad u baahatay luqa alcarabiya runtii waa luqo hodan ah ilaa qiyaamada ereyga soo bixi doo waxa soo bixi doona ee caalamka ku soo beeri doona waa la hayaa luqa alcarabiya magaciisu wuxuu noqon doona wax kasta oo warshadahaasi ay gaadhaan ama horumar ah ama ay sameeyaan oo adduunkan aan laga aqoonin waad fahmaysaa magaciisu wuxuu sii noqonayo iminkaad sii fahmi iminka tusaale ahaan ficil kastiba wuxuu leeyahay aala wixii aale isaga ka noqon kara magaceegu wuxuu noqonayo iminka fataxa wuu furay sow maahayn markaad doonaysid ismulaale inaad samaysid mifcaal baa lagu keenaa ama mifcalatun baa lagu keenaa ama mifcalun baa lagu keenaa fataxa bal mifcaal ka bine miftaax kolkaa waa maxay waa aaladda wax lagu fura sow maha waa furihii wax lagu furayey dakhala sow maadan odhanin haddii iminka la soo kordhiyo wax yaroo dadka qaada oo guryaha geliya ama wiishashkan caadigaba ha noqdo ee dabaqyada saaraye dakhala sow maaha maxaad odhanaysaa mifcaal iyo mifcal midkaa doonto ka bine midkhal ama midkhaal khaata wuu tolay sow maaha bal mifcal ka bine mikhyad waa irbadda yarid soo mahayn wax lagu telayey wahaakada daraba wuu garaacay sow maahayn wax kastoo wax lagu garaaco haddaan imanka kabtan la baxoon ruux ku garaaco kabtani magacba yeelani ushaan wax ku garaacayana magac buu qalinkaasi magac buu wax kastiba magac buu yeelan kolkaa waxa weeye midrabun baad odhanaysaa midrab kataba wuu qoray sow maaha qalinka wax lagu qorayo maxaynu odhanaynaa kataba wuu qoray sow maahayn qalinka wax lagu qorayo maxaynu odhanaynaa miktab baynu odhanaynaa miktab kolkaa miktab waa waxa wax lagu qoro ayuu noqonayaa dhinaca haddaynu ka eegno sila tusaalayowga almudarida ka qiyaasoobay min binaa'i nawci ka qiyaasoobay buu ku leeyahay nooca binayntiisa alamila tusaalayowga almudarida ka qiyaasoobay min binaa'i lmara marada binaynteeda waynu ku in yar baan kusoo noqonaan filaya nasratun bifatxi nuun oo la aqriyo iyo waraa masderun weeyaan libinaa'i lmara ayuu u ahaaday mufrad mufradna weeyaan kolkaa jelasa markaan nidhaahno jelsatan unbuu noqonayaa nasara markaan nidhaahnona nasratan unbuu noqonaya waa fadhi keliya iyo gargaar keliya nasrataani masdarun weeyaan libinaa'i lmara ayuu u ahaaday muhanan labuuna ka kooban yahay jalsataan iyo nasrataan iyo darbataan waxaasaad aqriyaysaa muanihiisii nasrataan nasaraatuna masdarun weeyaan libinaa'i lmara ayuu u ahaaday jamcun jamcna weeyaan kaana waad fahantaan u malaynaya haddaba halkaasi waxa weeyaan wixii masdarulmaraha la odhan jiray faclatun baana lagu keenaa faclatun marka lagu keenayo waxaynu nidhi waxaa laga istinaanaya kelmadda raxmatun oo kale ah oo raxmatun iminka iyadoo dee faclatun ah haddana marre ma faa'iidayse waxay faa'iidaysaa maxay masderkii mutlaqa ahaa bay faa'iidaysaa oo marre kuma qaydna sidaa darteed habaar bayba noqon lahayd raximaka allahu raxmatan ninkaad ku tidhaahdaa alamila tusaalayowga almudarida ka qiyaasoobay min binaa'i nawl waxaa jira nooc wax la yidhaha oo isna masderka ka mid a noocani waa qayb masderka ka mid a waa masderkii oo nooc faa'iidaynaya nooc gaara jelastu waan fadhiistay jelsatan fadhi sawmaa soo fadhi un maaha fadhiyadu noocyay kala leeyihin fadhiga culimada fadhiga caamada fadhiga maxaan ku dhaha fadhiyadu noocyay kala leeyihiin kolka masderka nooca faa'iideeya ficlatan baa lagu keenaa masderku mar alla markuu nooc faa'iidaynayo ficlatan ku keena haddaba nisratun bikasri nuuni nuunka kasrihiisaoo la aqriyo iyo wa sukuuni saadi saadka sukuunkiisa iyo wa fatxi raa'i ra'da fatxaheega waa nisratun ay ma og tahay masderun horta waa masder libinaa'i nawci nooca binihiisuu u sugnaaday mufradun midna weeyaan waxaa la yidhaahdaa nasartu almiskiina nisrata alculamaa miskiinka waan u gargaaray siday culimmadu wax ugu gargaarto oo kale ayaan ugu gargaaray acdaytu waxaad odhanaysaa inta badan hulaasi baa laga bineeyaaye ma og tahay waxaad odhanaysaa sa'alanii fulaanun eeg dee ficlatan ku keena si'lata almasaakiin si'lata hebel baa maanta i weydiistay wax siday masaa ii baryey sidai masaakiintu wax u barido oo kale si'lata almasaakiin ficlatan mar kasta waxaad ku keenaysaa markaad mar nooc doonaysid nisratun bikasri nuuni nuunka kasrihiisaoo la aqriyo iyo wa sukuuni saadi saadka sukuunkiisa iyo wa fadxi raa'i ra'da fadxaheega masderun weeyaan oo libinaa'i nooc u ahaaday mufradunna weeye nisrataani masderun masder weeyaan libinaa'i nooc buu ahaaday nooca binihiisa muhanan labuuna ka kooban yahay nisraatuna masderun weeyaan libinaa'i nooc buu u ahaaday majmuucun waana jamac nisraatun ma fahnay noociina mashaytu waan lugeeyey ama waan socday hee mishyata alkhuyalaa dadka khuyalada ee dadka istustusaa siday u socdaan baan u socday alamila tusaalayowga almudarida ka qiyaasoobay min ismi tashiir ismi tashiirta iminkana erey baan doonaynaa inaan taskhiirinno rajul bal taskhiiri fucaylun baa lagu taskhiiriyaa rujaylun macnihiisuna waxa weeyaan mar litaraxun baa loola yimaadaayo ninka loo naxayo akhun bal taskhiiri ukhayun baad odhan oo ya-dan isku shadani xagay ka timid fucayl saw ya ma wadan jirin ya-du saw caynka kama dambayn jirin akhun hamsahaasi waa fa'e maog tahay kha'daasina waa cayna maog tahay ukhay un saw taskhiirtii ma noqonayso laamkiibaa akhun ka xadfanaa oo wow ahaa kolkaa muxuu noqonayaa ukhaywun saw maahayn qaacidatu sayid ha ku dhacdo qaacidatu sayid marka ku dhacdo labada kelmadoodna isku idqaam maxaad odhani ukhayun laamkii xadfanaa baa la soo celiyey waxaa la yidhaahdaa taskhiirtu shay kasta asalkiisay ka ayay ka dhigtaa wax kastoo xadfan haddaad taskhiir gelisid way soo noqoni haddaba alamila tusaalayowga almudarida ka qiyaasoobay min ismi taskhiir nusayrun ereyga nusayrihi bidami nuuni nuunka damihiisoo la aqriyo wa fatxi saadi saadka fadxihiisoo la aqriyo ismu taskhiirin ismu taskhiir weeye mufradin mufradoo mudakerin lab nusayr nusayraani ismu taskhiirin ismu taskhiir weeye muhanan labuuna u yahay mudakar wuuna lab yahay nusayraan nusayruuna ismu taskhiirin weeyaan jamcu mudakarin weeye eeg nusayr lama taskhiirin kari jirin nasrun lama taskhi lama jamac mudakaru saalim lagama keeni kari jirin laakiin iminka markii la taskhiiriyey ee nusayrun aan nidhi ayaan jamac mudakaru saalim ka keennay oo nusayruuna baan nidhi sida jamaca mudakaru saalim rajul aan looga keenaynin ilaa in la taskhiiriyo mooyaane rajul jamac mudakaru saalim aad ka keeni kartaa horta taskhiiri dee maxaad odhani rujaylun kadibna jamac mudakaru saalim ka keen maxaad odhan rujayluuna waad fahantaan malaynaya alamila tusaalayowga almudarida ka qiyaasoobay min alismi almansuub ismiga mansuubka ah mansuubku waa siinoo waa ismiga yaa u nisbe la geliyey rajulun bal hadda bal hadda harjayse bal yaa u nisbe geli harjaysiyun muslimun islaam bal hadda yaa u nisbe geli islaamiyun maka bal yaa u nisbe geli makiyun sidaa darteed markaa la nisbaynayo maka oo kale marka la nisbaynayo erey taa oo taaniis wata marka la nisbaynayo horta ta'daa laga jaraa markaa makiyun unbaad odhanaysaa makiyun abu aahir almakiyi culimadii horuu ka mid ahaan jiray abu aahir almakiyi laakiin inagu dee soomaalideennu way way khaladaan nisbadaasoo waad waad ogtihiin meelo badanoo kaleo la khaldaano way jirtaa alamila tusaalayowga almudarida ka qiyaasoobay min ismi tasgiir cafwan alamila tusaalayowga almudarida ka qiyaasoobay min alismi lmansuub ismiga mansuubka nasriyun bifatxi nuuni nuunka fadxihiisoo la aqriyo iyo wasukuuni saad iyo wakasri ra iyo watashdiid ilyaa ismun weeyaan mansuubun la nisbeeyey mufradun mufrada mudakar oo lab nasriyun inanta nasriyatun baad odhan lahayd nasriyaani ismun weeyaan mansuubun waa la nisbeeyey muhanan labuu ka kooban yahay mudakar waana lab yahay nasriyuuna ismun weeyaan mansuubun waa la nisbeeyey jamcu mudakarina weeyaan nasriyatun waa inantii ismun mansuubun mufrad mu'anas waa tii nis- nasriga loo nisbeeyey nasriyataani ismun weeyaan mansuubun waa la nisbeeyey muhanan labuu ka kooban yahay mu'anas waana dhadig yahay nasriyaatun ismun weeyaan mansuubun waa la nisbeeyey jamcun mu'ana- ee, jamcu mu'anasina weeyaan waynu fahnaan u malaynayaa alamila tusaalayowga almudarida ka qiyaasoobay min mubaalagati ismi lfaacil ismi faacil marka lagu mubaalaqoonayo bal ka waran amilatulmubaalaqada waxaan odhan jirnay weeyaan nasaarun bifatxi nuuni nuunka fadxihiisoo la aqriyo iyo watashdiidi saati saadkoo la shado siiqatun siiqo weeyaan mubaalaqatun mubaalaqa muxawalun waxaa laga soo wareejiyaa can ismi lfaacili ismul- ismi faacil liqasdi takfiir badnin u qasadkeed baa loo soo wareejiyey mufradun weeyaan mudakar waana lab yahay eeg nasara ismigeyga faacil muxuu ahaa saw naasir ma aha naasirkaa kolka lagu mubaalaqoonayo maxaa loo bedelaa facaalu bedel nasaarun baad odhanaysa waa gargaar badane jalasa ismiga faacil waa maxay markaad ku mubaalaqoonaysidna maxaad odhan jallaas un weeyaan sida ismiga faacilu camal falga iyuunba iyaduna u camal fashaa waaba iska ismi faacilu amhilatu mubaalaqadu nasaarun haddaba bifadxi nuuni nuunka fadxihiisoo la aqriyo iyo watashdiidi saad siiqatun weeyaan mubaalaqatun mubaalaqa muxawalun waxaa laga soo wareejiyey can ismi lfaacil liqasdi takfiir baa loo soo wareejiyey mufrad weeye mudakar waana labyahay nasaaraani mubaalaqatun mubaalaqo weeyaan muxawal waxaa laga wareejiyey can ismi lfaacil litakfiir baa looga soo wareejiyey muhanan muhane weeye mudakar lab nasaaruuna mubaalaqatun weeyaan muxawal waxaa laga soo wareejiyey can ismi lfaacil liqasdi takfiir baa loo soo wareejiyey lijamci lmudakar buuna u yahay nasaaratun waa inantiiya moogtahay naasiratun tii unba imikana la bedelo nasaaratun la yidhi nasaaratun mubaalaqatun weeyaan muxawal waxaa laga wareejiyey can ismi lfaacil liqasdi takfiir baa loo soo wareejiyey mufrad weeyaan mu'anas waana lab yahay waana dhadig yahay nasaarataani muxawal waxaa laga soo wareejiyey isna can ismi lfaacil baa laga soo wareejiyey liqasdi lmubaalaqa loo soo wareejiyey muhanan labuu ka kooban yahay mu'anas waana dhadig yahay nasaaraatun mubaalaqatun weeyaan muxawal waxaa laga soo bedelay can ismi lfaacil baa laga soo bedelay liqasdi takfiir baa looga soo bedelay jamcu mu'anasinna weeyaan alamila tusaalayowga almudarida ka qiyaasoobay min ismi tafdiil ismu tafdiilka ereyada qiyaaska ka ana bal haddaan eegno ismu tafdiilkan afcalu tafdiil baa la yidhaahdaa ismu tafdiilna waa la yidhaahda kolka afcal la yidhaha ragga barhkood baa mooday ficil in la leeyahay ficil maahae wasankiisaa maxay ah wasankiisaa afcala afcalkii maxay keeni jiray idhaha weeyaan kolkaa afcalkii tafdiilka keeni jiray ragga barhkood baa tafdiilka diiday ereyga tafdiil ah maxayna ku diideen tafdiilku fadli unbuu keensadaa bay yidhaahdeen dee afcalkanina dee ta fadli iyo xumaba wuu ku yimaadaa oo waxaad odhanaysaa haadaa aswadu minka aswad iminka ma fadli buu keenayaa ma keenayo waxaad odhan haadaa asharu minka baad odhanaysaa sharku ma fadli ba kolka waxay yidhahdeen kelmadda fadli a fahma macnaheega fadligu maaha waxaa la jecel yahay ee waa siyaado uun waa maxay baynu idhi fadli macnihiisu waa afcalu siyaado uunbuu ka dhigan yahay afcalka maxay tusiyaa siyaadada kolka afcalu tafdiil waa afcalka siyaadada tusiya siyaadadaasi khayrna way noqoni xumana way noqoni kolka aswadku iminka muxuu la siyaaday dee madow buu la siyaaday asharkuna muxuu la siyaaday shar buu la siyaaday kolka waa afcalu tafdiilkii un waa afcalu ziyaado un idhaha weeye alamila tusaalayowga almudarida ka qiyaasoobay min ismi tafdiil ansaru baad odhanaysaa ninka uu kaa gargaar badan yahay caliyun ansaru min camrin ama caliyun ansaru minka cali baa kaa gargaar badan labada nin maxaad odhan ansaraani labadaa nin baa idinka gargaar badan jamaca raggaa maxaad odhan ansaruuna way idinka gargaar badan yihiin ansaru haddaba bifadxilhamsati hamsahoo la fadxiyo iyo wasukuuni nuuni nuunkoo la sukuuniyo iyo wafatxi saadi saadkoo la fadxiyo ismu tafdiil weeyaan yadullu wuxuu tusiyaa cala almushaaraka in lala wadaagsado waxan iyo wasiyaadatun inuu isagu kula bediyey uu ziyaado yeeshay lilmufrad ilmudakar buu u sugnaaday mushaarakada eeg marka la yidhaha fulaanun ansaru minka ninkani wuu kaa gargaar badan yahay nin aan weligii waxba u gargaarin miyaa la odhanayaa waa laga gargaar batay may waa nin isna dadka waxu tara nin kalena uu waxu taro isagii laakiin laga bediyey waxtarka kaasaa ansar la yidhaahdaa tartan baa lagula galay moogtahay waa laba tartan ku wada galayba ansaru bifatxi lhamsa wa sukuuni nuun wa fatxi saad ismu tafdiil weeyaan yadullu wuxuu tusiyaa cala almushaaraka in lala wadaagsaday waxan iyo waziyaada inuu haddana ziyaado iyo midkooduu dee ziyaado leeyahay lilmufrad ilmudakar buu u sugnaaday ansarku ansaraani ismu tafdiil weeyaan yadullu wuxuu tusiyaa cala almushaaraka iyo waziyaada limuhana almudakar mudakarka muhanihiisaana iskale ansaruuna ismu tafdiil weeyaan yaqtadi wuxuu keensadaa almushaarakata buu keensadaa iyo waziyaadatun iyo waziyaadatun ziyaado ayuu keensadaa waziyaadatanna u keensadaa lijamci almudakar buuna u yahay waziyaadatan halka ha maahe waa taa anaasiru ismu tafdiil weeyaan yaqtadi wuxuu keensadaa almushaaraka iyo waziyaada in la mushaarakeeyo la wadaagsaday iyo ziyaado welibana jamcu mudakar mukasar jamciga mudakarka jamciisa taksiir ayaa anaasir ah anaasir waa jamcii mudakaru saalim weeyaan nusra waa inantiiya ma og tahay eeg ansar muxuu ahaa ansar muxuu ahaa mudakarka saw maahayn mar kastoo afcalu tafdiil kelmaddani tahay haddaad u baahatid dhadigeega inaad heshid fuclaa baa lagu keenaa dhadigeega fuclaa axsan muuna afcalu tafdiil ahayn mu'anafkeega maxaad odhan xusnaa baad odhan xusnaa fuclaa baa lagu keenaa afcalu tafdiilka mu'anafkiisa fuclaa baa lagu keenaa haddaba nusraa kelmadda nusraahi bidammi nuuni nuunkoo la damiyo wa sukuuni saadi saadkoo la sukuuniyo wa fatxi raa'i ra'da oo la fadxiyo hee ismu tafdiil weeyaan yaqtadi wuxuu keensadaa almushaaraka waziyaada mufradun mufrad weeyi mu'anafin dhadig nusraa eeg haddaba haddaad aragta ardayow aswad oo kale ma ismu tafdiil baad moodaysaa maaha ismu tafdiil aswad ismu tafdiil maaha waa ismi faaciloo ficili leedahay oo sababtu waa maxay aswadu ismu tafdiil ku noqon waaye wuxuu aswad ismu tafdiil ku noqon waaye mu'anafkiisa ayaan fuclaa ku iman oo mu'anafkiisu aswad muxuu ku yimaadaa mu'anafka aswad muxuu ku yimaadaa eeg faclaa'a buu ku yimaadaa sawdaa'a baa la odhanayaa mar kastoo mu'anafka uu faclaa'a ku yimaado uu fuclaa ku iman waayo ismi faacil buu noqonayaa miyaad fahanteen ismiga faacil keliya waxaa loo baahan yahay fuclaa inuu ku yimaado afdal haddaba inanta maxaad odhani ninku waa afdal eh inanta markaad leedahay heblaayo heblaayo ka fadli badan hindun fudlaa ha min kadaa baad odhanaysaa fudlaa oo fuclaa ah nusra bidami nuun oo la aqriyo iyo wa sukuuni saad iyo wa fadxi raa ismu tafdiil weeyaan yaqtadii wuxuu keensadaa almushaaraka shaygan in la mushaarakeeyey iyo wa ziyaadatan inuu midkood ziyaado yeeshay mufrad mu'anasana weeyaan maxaad labada hablood odhani nusra waa kii alifka wadan jiraye sayd ku taniyeyn jirtay nusrayaani baad odhanaysaa ya-da ma shadaysid laakiin nusrayaani ismu tafdiil weeyaan waa laba hablood ismu tafdiil weeyaan yaqtadii wuxuu keensadaa almushaaraka in camalkan la mushaarakeeyey iyo waziyaadatan inay barhkood ziyaado yeesheen muhanan labuna uu ahaaday mu'anas oo dhadiga jamicii mu'anaf saalimna maxaad odhan nusrayaatun baad odhanaysaa nusrayaatun ismu tafdiil weeyaan yaqtadii wuxuu keensadaa almushaaraka iyo waziyaada jamcu mu'anath saalimna weeyaan nusarun bal ka warran nusarun bidammi nuun oo la aqriyo iyo wa fatxi saad ismu tafdiil weeyaan yaqtadii wuxuuna keensanayaa almushaaraka in camalkan la mushaarakeeyey iyo wa ziyaada jamcu mu'anath mudaker jamcu mu'anath mudaker wey jamcu mu'anath mudaker kamaad garanaysa waxalle wuxuu uga jeedo way wadaagsadeen oo dhadigana nusarun waa lagu jamciyaa labkana nusarun waa lagu jamciyaa halka eeg awal hore muxuu labku iska lahaa ansaruun sow maahayn dhadiguna muxuu iska lahaa nusrayaatun sow maahayn kelmadda nusaruni hina iyadoo afcalu tafdiil ah ayay ka dhaxaysaa haddaba haddaad kelmadda fucaluna aragtid miyaadan fahmaynin inay tahay ismi afcalu tafdiil faacilu baahan afcalu tafdiil faacilu baahan bay noqonaysaa alamila tusaalayowga almudarida ka qiyaasoomay min ficli tacajub alawal ficlu tacajubka awalka ah eeg ficlu tacajubku laba qaybood buu ahaaye awalku waa maa afcala sow saa maahayn aaniguna muxuu ahaa dee xagga horeynu kusoo barannay aaniguna muxuu ahaa afcil bihi buu ahaa aaniguna ma afcala iyo afcil bihi labadaa kelmadood inkastoo luqa alcarabiya tacajubku labadanunbaa qiyaasahe siyaw badan buu ugu yimaadaa oo dee waxaa ka mida kayfa oo kale kayfa takfuruuna billaahi wa kuntum amwaatan waa tacajub kayfadaasi waxaa ka mida subxaana allah oo kale subxaana allahi ina almu'mina laa yanjus kolkuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam tacajub baa ka keenayey kolkaa kelmado badan oo luqa alcarabiya tacajub loo adeegsadaa jira laakiin ha loo adeegsade waxa qiyaaska ah maa ansa maa afcala iyo afcil bihi labadaa kelmadoodun baa la sharxaa haddaba maa ansarahu maxaa ninkan ka gargaar badan waa ficlu tacajubay ma og tahay maa ansarahu maxaa ka gargaar badan culimada bidhkood horta afar madhab baa ku jira maa ansarahu sida loo macneeyo ragga bidhkood waxay dhahdeen maa ansarahu maxaa ka gargaar badan ragga bidhkoodna waxay dhahdeen ma shay baa ansarahu gargaar badnaysiiyey oo saasay ku macneeyaan ragga bidhkoodna waxay dhahdeen maa ansarahu alla gargaar badanaayay bay yidhahdeen adigu iska dhaafo waxa ugu fiican aayaddan qur'aankaa famaa asbarahum cala annaar soomadan arki jirin maxaad ku macnayn jirtay waa ma ma ansaradan weeyaan maa ansarahu gargaar maa ansarahu maa shay baa ansarahu gargaar badnaysiiyey qowlka siba weji uu ku tegey waa taa maa ansarahu maa shay baa ansarahu gargaar badnaysiiyey insaa lagu macneeyo oo macnahan soomaaliga haddii siba wejhi soomaali ma ahayne ma wuxuu yidhi maa ansarahu shay baa gargaar badnaysiiyey hala yidhaahdo mee kelmadaha siduu u kala dhigdhigay ayaa soomaaligu taasi ay iswaafaqayaan maa shay weyn baa ansarahu gargaar badnaysiiyey ninkan bifadxi lhamzati hamsaha fadxiyagoo la aqriyo iyo waraa'i ra'daba oo ansaara la yidhaahdo ficlu tacajubin ficlu tacajub weeyaan awalu oo awal ah mufradun mufrad awal wuxuu iskaga ilaalinayaa taanigii mufradun mufrad weeyaan oo ninka ayaa maa ansarahu la yidhaah mudakar labna weeyaan haa'ibuuna maqan yahay naxwahana maxaynu aynu naqaanay ansarada faacilkeegu waa maxay baynu nidhi waa damiir waajib listitaara ficil maadiba luga alcarabiya laba meelood baa jira damiir waajib listitaara ficilkan iminka aynu marayno iyo ficlul istitnaha khalaa iyo cadaa'iyo ficil maadiyo waajibul istitaara labadaa meelood baa jira naxwi oo dhan ba maa ansarahumaa ficlu tacajubin awalu weey waa ficlu tacajub awalah musanan labuna u ahaaday mudakar waana lab haa'ib waana maqan yahay maa ansarahum ficlu tacajubin ficlu tacajub weeyaan awalu awal ah jamcu mudakarin waana jamc mudakar haa'ib waana maqan yahay maa ansarahaa ficlu tacajubin ficlu tacajub weeyaan awalu awala mufradun waana mufrad mu'anas waana dhadig yahay haa'ib waana maqan yahay maa ansarahumaa ficlu tacajubin weeyaan musanan labuna u ahaaday mu'anas waana dhadig yahay haa'ib waana maqan yahay maa ansarahunna ficlu tacajubin weeyaan awalu oo awala jamcu mu'anasin jamc mu'anas weeye haa'ib oo maqan maa ansaraka bifatxi lkaafi kaafka fadxihiisa oo la aqriyo ficlu tacajubin awal waa ficlu tacajubkii hore mufradun waana mufrad mudakar waana lab mukhaatab waana lala khidaabtamaya maa ansarakumaa ficlu tacajubin awal weeyaan musanan laba kelmadood buu usuga laba nin buu u sugan yahay mudakar waa lab mukhaatab waana lala hadlaya maa ansarakum ficlu tacajubin awal weeyaan jamcu mudakarin mukhaatabinna weeye maa ansaraki bikasrilkaafi kaafka kasrihiisa oo la aqriyo ficlu tacajubin awal weeyaan mufradun mufrad weeye mu'anas dhadig mukhaatab lala khidaabtamayo maa ansarakumaa ficlu tacajubin awal weeyaan musanan labu u ahaaday mu'anas dhadig oo mukhaatab lala khidaabtamayo maa ansarakunna ficlu tacajubin awal weeyaan jamcu mu'anasin mukhaatabinna weeyaan maa ansaranii ficlu tacajubin weeyaan awal limutakalimin buu u ahaaday waxdahu kelidii maa ansaranaa ficlu tacajubin awal weeyaan limutakalimin buu u ahaaday oo maca alghayr ah aw ilmucadimi nafsah bal haddaba u fiirsa macnuhu wuxuu kala noqonayo maa ansarahu maa ansarahu maxaa ka gargaar badan haddaad saa ku macnayn jirtay si aan kugu daayo maa ansarahu maxaa ka maqan ka gargaar badan maa ansarahumaa maxaa labadan uga gargaar badan maa ansarahum raggan maxaa uga raggii maqnaa maxaa uga gargaar badan maa ansarahaa tii maqnayd maxaa uga gargaar badan maa ansarahumaa labadii maqnaa maxaa uga gargaar badan maa ansarahunna dumarkii maqnaana maxaa uga gargaar badan maa ansaraka niyahu adiga maxaa kaaga gargaar badan maa ansarakumaa labadiinan labadiinano maxaa idinka gargaar badan maa ansarakum raggiinano maxaa idinka gargaar badan maa ansarakina adiga maxaa kaaga gargaar badan maa ansarakumaa labadiinan dumarko maxaa idinka gargaar badan maa ansarakunna dumarkiinano maxaa idinka gargaar badan maa ansaranii aniga maxaa iiga gargaar badan maa ansaranaa annaga maxaa nooga gargaar badan saasaad ku macnaynaysaa waad fahantaan u malaynayaa sow ficlu tacajubka awal iyo aani umaynaan kala qaadin kaasi muxuu aha kolkaa haddaba jilayso ma ka samayn kartaa iminka intaa isagu meesha ku yaalloo kale ya eeg jilaysada waad ka waad ka samayn kartaa waad ka samayn kartaa laakiin ficlu tacajubku toddoba shardi buu lahaaye maynu sheegnay marna marna maynaan sheegin soo maaha ficlu tacajubku toddoba shardi buu leeyahay haddaba waynu arki doonaa insha allah alamila tusaalayowga almudarida ka qiyaasoobay min ficli tacajub ahaani ficlu tacajubka qaybtiisa haaniga ah ereyada qiyaaska ka abal haddaan eegno ansir bihi alla gargaar badanaayay ansir bihi gargaar badanaa ninkaasi waa nin maqane ma ogtahay faacilka ansir mee iminka waa bihi ha'da ku jirta ba'daa yarina waa zaa'ido ilaahayna waa ka aayadda qur'aankaa ku leh subxaanahu wa tacaala asmic bihim wa absir asmic bihim maqashiiha moodin inay tahay waa asmic bihi maqal badanaayay wa absir oo arag badanaa welibana nimankaasi ansir bihi gargaar badanaa ninkani ansir bihimaa labadanina labadii maqnaana gargaar badana ansir bihim raggii maqnaa gargaar badana ansir bihaa ta maqani gargaar badana ansir bihimaa labada hablood ee maqanna gargaar badana ansir bihinna dumarka maqani gargaar badana ansir bika war adigu gargaar bednida ansir bikumaa labadiinnanu gargaar bednidiine ansir bikum raggiinnanu gargaar bednida gargaar bednidiine ansir bikina adigu gargaar bednida ansir bikumaa labadiinnanu gargaar bednidiine ansir bikunna dumarkiinnanu gargaar bednidiine ansir bi alla anigu gargaar bedniya ansir bina anagu gargaar bednina ansir binaa kolkaad tidhahdid me ansir waa ficile ansirtu waa ficil maadiya me faacilkeegii waa naadaa soo maaha ba'duna waa zaa'ida naadaas mar fii maxalli rafcina bal haddaba aan eegno ansir bihi markaan idhaa bifadxilhamsati hamsaha fadxihiisa oo la qaato iyo wa kasri saadi saadka kasrihiisa iyo wa sukuuni raa'i ra'da sukuunkeega ficlu tacajubin ficlu tacajub weeye aanin oo aaniya kii hore awal ahaa kana waa aani mufrad mufrad buu u ahaaday mudakar lab oo qaa'ibin maqan ansir bihimaana ficlu tacajubin weeyaan aanin waa kii aaniga ahaa muhanan lab oo u ahaaday mudakar lab oo qaa'ib maqan ansir bihim ficlu tacajubin weeyaan aanin aaniya jamcu mudakarin buu u ahaaday qaa'ib maqan ansir bihaa ficlu tacajubin weeyaan aanin aaniya mufradin buu u ahaaday mu'anasin dhadig oo qaa'ibin maqan ansir bihimaa ficlu tacajubin weeyaan aanin aaniya muhanan laba u ahaaday mu'anas dhadiga qaa'ibin oo maqan ansir bihinna ficlu tacajubin weeyaan aanin aani weeyaan jamcu mu'anasin jamc mu'anasi weeyaan qaa'ib oo maqan ansir bika bifadxi lkaafi oo la aqriyo ficlu tacajubin weeyaan aanin aaniya mufrad buu u ahaaday mudakar lab mukhaatab lala khitaabtamayo ansir bikumaa ficlu tacajubin weeyaan aanin aaniya muhanan lab u ahaaday mudakar lab oo mukhaatabin lala khitaabtamayo ansir bikum ficlu tacajubin weeyaan aanin aaniya jamcu mudakarin buu u ahaaday mukhaatabin lala khitaabtamayo ansir bika bikasri ansir biki bikasri lkaaf oo la aqriyo ficlu tacajubin weeyaan aanin aaniya mufradin mufrada mu'anas dhadig mukhaatab lala khitaabtamayo ansir bikumaa ficlu tacajubin weeyaan aanin aaniya mu'anas laba u ahaaday mu'anasin dhadig mukhaatabin lala khitaabtamayo ansir bikunna ficlu tacajubin weeyaan aanin aaniya jamcu mu'anasin buu u ahaaday mukhaatabin lala khitaabtamayo ansir bi ficlu tacajubin weeyaan aanin aaniya lilmutakalimi waxda ninka keligii hadlaya ayuu u ahaaday ansir binaa ficlu tacajubin weeyaan aanin aaniya lilmutakalimi ka hadlaya ee maca alkhayr lala joogo ayuu u ahaaday tamat alamila risaaladii amilada ahayd ba halkaa inoogu gebagabootay wabilahi towfiiq